qaar ka daaya ka daaya kolka horey leeyihiinoo in laga wada qayb gala raqdooda islaamka ayaa la doonaya kolka dabeedna uu dhinto ayaa waxaa laleeyahay bas weeye maxaad nooga ogashiin sidee loo wada cunay libaxa hadduu dilo aan hadduu dilo raq ama daxiya marka dambe u dhargow xunbuu uga ogol yahay kuwa kale iyaguna soo ururaya waraabaha iyo dacwada iyo yaryarka kale xunbay iyaguna ka hafayaan adigaasoo ciraaq waad maqlaysay markii hore fiito baanu saaraynaa dagaalkeeda maxaa loo saaraya may ahayn lisaalixi ciraaq walisaalixi alislaam laakiin waxay ahayd lisaalixin iyaga dantooda oo waxay arkayeen meeshan hadhowto ka gala ee qabsadaa inaanu cid waxba uga ogolaanayn dabeedna waxay doonayeen inay ruxruxdaanoo meesha dee la wada halqafo iminka akhiiran waxay leeyihiin annagana aan isag taagno waxaa nalaga ogolaado ama sharkad ha ahaato wax kasoo nuugta ama wax laga ceesho laga helawn ha ahaato kullu dalik axsaabba ilahay ku magacaabo haddaba cidda qur-aankan ka gaalowda gaashaanbuur tahay fannaaru mawciduhu naar baa loo yabohay buu ilahayd falaa taku fii miryatin minhu haka shakisanaanin nebi maxamedow qur-aankan minhu qur-aanka haka shakiin nebigu kama shakiyayo innahu alxaqu min rabbik waa xaq ilahaaga xaggiisa ka yimi walaakina akhara annaasi dadka intooda badani laa yu'minuun rumayn maayaan u adiga arkaya akharu nnaas waman adlamu yaa ka gardarro badan miman iftaraa cala allahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratay cidda ilaahay been ku abuuratay waxa weeye dadka ka dhigtay diin waxaan diinhayn ilaah bay ka dhigteen waxaan alla ahayn oon awood lahayn jawri iyo dulmi bay sameeyeen ulaa'ika kuwa yucraduuna calaa rabbihim ilaahoodaa lahor loo bandhigaya sida loo sii wado allaa la hor joojinaya wayaquulu lashhaad khalqiga halkaa isugu yimina wuxuu odhanaya goobjoogayaashaas markhaatiyaasha halkaa ku soo ururayna inta ay sheedhaaliyaan oy sidaa u eegaan bay odhan doonaan iyagoo la yaabsan haa ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeye kadabuu calaa rabbihim ilaahay kuwii ku been abuurtay ee diin ka dhigtay waxaan diinahayn iyo rabitaankooda waa kuwaa fartaa la ysugu fiiqay maalinkaasa la yaab jiraa alaa hooyaay buu lahayd ama iyagiibaa waxay leeyihin oo laynooga soo warinayaa alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin dulmi falayaasha alla ha nacdalo alashhaad khalqigii markuu halkaa isugu yimi sidaasay yidhaahdeen khalqigaasina dee waa ka badan yahay jin iyo insiba aladiina daalimiintaasoo yasuduuna can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqaa dadka u diidaya ka dhababayay wayabquunahaa ciwajan jidka xaqa ah waxay doonayaan ciwajan mucwaja inay noqoto mid maroorta janjeedho qalloocda wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana waabay ka gaaloobeen ooma rumaysna daalimka nacdashu dusha kaga dhacday waa kaa diintii ilaahay buu ka tegey dadkana wuu kaga duulayaa oo waa ka hor joogaa dariiq toosan oo ilaahay loo marana ma rabo aakhirana ma rumaysna ulaa'ika kuwaasi baa ilaahay wuli lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina fi lard dhulka ilaahay kuwa kaga fakanaya ilaahay ma cadsigelinayaan dhulka dhexdiisa wuu qabanayaae ma nuuxsanayaan wamaa lahum uma sugnaanin min duuni illaahi min awliyaa inta ilaahay ka sokaysana wehel ma leh awliye garab u noqota maleh nin ilaahay garabkiisa ka baxa cidi uma gurmato yudaacafu lahum alcadaab cadaabkaa loo labanlaabaya imaanlaawayaashaa baadilka ku baaqaya maa kaanuu may ahaanin yastatiicuuna asamac maqalka may kari jirin wamaa kaanuu yubsiruun manay arki kari jirin maqal iyo arag may kari jirin waxbay maqli jireenoo waxbay arki jireen laakiin maqalka iyo aragga uu qur-aanku anfiyey xaqa waa mid xadaysan ama ku gaara xagga xaqa oo xaqa may maqli kari jirin manay arki kari jirin xaq iyo ehelkiiba indhaha nooga qariyay odhan jireen dhegahana nooga daaye taasi waxay tilmaamaysaa qofku marka uu wax aada u karaahiyeysto ayuu yidhaahdaa ha itusin hana i maqashiinin markaa shay aada u diidaysa waxaad leedahay aah ha ila soo qaadin ama ha itusin baad leedahay indhaha iga laab halkaasuu xaqu ka taagnaa marka dembigii lagu taandheeye lagu naaray ayaa ilahay xusay ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi waa kuwii naftooda guuldarro dhex dhigay wadalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna waxay abuuranayeen waxay abuuranayeen ma aha oo qura ilaahyaal ay caabudayeen ay lahaayeen aakhire inoo shafaaco qaadayaan waxay abuuranayeen inay ismoodeen waxaanay ahayn waxay abuuranayeen inay awooddii ilaahay uu lahaa isa siiyeen waxay abuuranayeen in ay u qaateen inay dheer yihiin insaanka wax kibirkii ilaahay maa kaanuu yaftaruun wax alla waxay isku qancinayeen ifkii wixii baa la waayey dabeetana gaalku gaalkiisii buu noqday insaan yaroo daciif oo xaqiran buu noqday isagoo qaawan oo farambaran ilaahay hor yimi laa jarama baa ilahay ui waxa dhab ah ama laa waxaa iska daayeene jarama waxa dhaba annahum fi laakhirati aakhiro marka la tago ay joogaan hum alakhsaruun iyaga uunba ah kuwa khasaaro badan hum alakhsaruun akhsar waa ismu tafsiil khaasir wa akhsar khaasir waa ku khasaaray alakhsar isaguna waxa weeye waa ka khasaaraha badan leh ee halka u dambaysa ka gaadhay khasaaraha aakhiro marka la isu tago ka dhaqankiisu noocan ee dabada mariyay xaqii kaasaa ugu khasaaro badan kuwa ilaahay saasuu uga soo warramo xumaantoodii aada buu ugu nuuxnuuxsaday iyada oo ummadda laga firdhinayo dadka wanaagsanna warkooda ilaahay waa soo ururiyey waxaana yihi ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka alla rumeeya camalka fiican falay wa akhbatuu ilaa rabbihim ilaahoodana isu dhul dhigay ee alle ogolaaday inay addoommo u yihiin ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannaday la saaxiibihiin hum fiiha khaaliduuna weligoodna way ku waarayaan saa intaasa ilahay uu kusoo koobay iimaan bay leeyihin camalna way sameeyeen camalkuna waxa uu yahay saalix diinta ilaahay buu waafaqsan yihin wa akhbatuuna waxay sheegaysaa waa dad aan kibir lahayn waa dad mutawaadiciin ahoo ogol waxa loo abuuray inuu cibaado yahay waa dad mukhlisiin ahoon muraayiin iyo istusnimo toona ahayn ee istusin toona ahayn waakbatuu ilaa rabbi ilaahay bay isu dhuldhigeenoo gacmaha hoos dhiganayaanoo waxay qabanayaanba lilaahi bay u qabanayaan kuwaasina halkaasaan ku casuumay baa ilaahay uhi haddaba mar kalea laguu soo ururiyey kolkaasaa ilaahay waxa uu kuhi mathalu lfariiqayni al oo halkan ku jirtaa toddobadii qaybood ashu ilahay fii cilmi lcarabiya waxay u taagan tahay lilcahdi dikri waa dadkan lasoo sheegay alfariiqayni laba fariiq baa laguu soo sheegay fariiqu nnaar wa fariiqu ljanna assucadaa walashqiha labadaasaa laguu soo sheegay oo waxaa lagu yihi labadaa qolo kal acmaa waalbasiiri ayay la mid yihiin kal acmaa waalasami indhoole iyo dhegoole waalbasiiri waasamiici iyo mid indhaqabo wax maqlaya adigu u kala celi dee alacmaa waalasam yaa iskale tilmaantaa alfariiqu lawal tilmaanta waxa iskale kooxda hore ee naaraha ilaahay uu ka waraabinaya albasiiri waasamiic ka indhuhu u baxsan yihiine dhagaha fiiqan iyagana tilmaantanna waxaa iska leh alfariiqu thaani fariiqu aljanna hal yastawiyaani maalan baa adaa lagu dhiibee miyay siman yihiin tusaale ahaan ma ilaahay uma sina jawaabtu laa yastawuuna maalan afalaa tadakkaruun buu ilahay yidhi miyaydaan waxba qaadanayno arrinkani wuxuu u baahan yahay caqliyad wanaagsanoo qofku uu ku eege miyaydaan waantoobaynin ilaahay oo waantownay oo garanay inaanay labadaasi sinayn marka haddaba waxa alla uu bixinayaa taasi waxa ay ahayd qawaaciddii caamka ahayd ee la dhigaya iyo caalamkan dadka ku noole loolamaya labada qaybood ay u qaybsan yihiin oo la xuseeyay abaalmarintoode tusaalayaashoodiina waa kuwan labadan qolo oo bilowgii adduunyada ilaa dhammaadkeeda isweeraraya oo loolankii dhex marayo oo midaba kale ku imtixaanayn marka toddoba nebi qisadood ayaynu suuradda ku qaadanayna waxaanay ka mid tahay sida iyo jeer suuradaha qur-aanka aada u faahfaahiyay qisada qisooyinka ambiyada alla waxau ihi walaqad arsalnaa nuuxa nebigaa waanu dirnay ilaa qowmihi baanu u dirnay wuu bilaabay dacwadiisii oo wuxuu ihi innii lakum nadiirun mubiin anigu waxaan ahay mid idiin digayoo digniin cad idiin sida qofkana sideedaba intaanad wax u soo kordhinin waxa roon inaad belada uga digto wararta intaanad barkhad iyo khayr kale u keenin balaayada kusoo jahaysata uun inaad u sheegtaaba uga roonba anlaa tacbuduu ila allah ilaahay mooye cid kalaha caabudina marka shirki buu uga digay innii akhaafu calaykum cadaaba yawmin aliim maalin kulul cadaabkiibaan idinka digaya qiyaamuu uga digay fa qaala almala'u kuwii baa waxay idhaahdeen madaxda ahaa kuwii madaxda ah isqaadqaadi jiray ee ka madaxdee daaqiyada ah ka ag dhowaan jiray iyagoo kursi iyo adduunka doonaya ayaa waxay idhaahdeen aladiina kafaruu min qowmihi kuwii gaaloobo qoladiisiibaa waxay idhahaan maa naraaka kuma arkayno nuuxow ilaa basharan milanaa bini aadam nala midunbaa tee malag iyo jintoona mayhidoo makhluuq naga duwanba mayhid wamaa naraaka kuma aragna itabacaka iyaday ku raaceen oo jiibiyayaal ay ku yihiin ila aladiina kuwii unbaa taageerayaal kuwabaydha hum araadiluna iyagu nooguba liitayba baadiya ra'yi ra'yigooduna soo baxsanaa ra'yigoodu mid camiiqahoo hoos jiraba mu ahayne if wuxuu yaalay un banaanka waxay u qarinayaan baadiya ra'yi waa kuwa indha ku garaadla ah oo in yaroo soka un wax ka arka ducafo ah wamaa naraa lakum idinma aragna calaynaa dushayada min fadlin dheeraad inaad leedihiin aqoon iyo adduuntoona nama dheeridin bay idhaha bal nadunnukum kaadibiin kuwa beenaalayaalada baanu idin malaynaynaa saasuu insaanku had iyo jeer markuu ambado ka aqoonta lehe iimaanka lehe indheer garadka abuu la yaabsan yahay wuuna xaqirayaa saa gaalada mar walba ay dadka muslimiinta ah u xaqirayaan aqoon uma qirayaan awood uma qirayaan door inay leeyihiin uma qirayaan mar walba waa la isku cabaya waa la isxaqiraya xagga hoosaa la isdhigaya dadkani waa dadkii indheer garadka aakhiray rumaysteen jannay rumaysteen naarbay rumaysteen ilaahay bay rumaysteen iyo malaa'igtiisa caalam dhan oo hayba bay rumaysan yihin aladiina yuuminuuna bilhayb waa indheer garadkii ayay ku indhow garad ayay aqoon daran bay ku sheegeen waa araadil bay ku sheegeen dad liita iyaguna waxay soo haystaan qaar sarreeyo dabaqada koowaad ah ayay soo haystaan lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal munaafiqii baa wuxuu leeyahy madiina haddii lagu noqdo ka awood sharafta leh wuu ka saari ka dulaysan nabigii asxaabta kuwii dulaysanaa ku sheegaya munaafiquna axsiistu isku sheegaya munaafiqiinta iyo gaaladana waa halkii un bay kawmiisaya waktiguunbaa isbedelay agabka la haysta iyo waaqica lagu nool yahay ayuunbaa isbedelay laakiin dadku gaaladuna waa gaalada islaamkuna waa islaam qaala yaa qowmi nebigaas wuxuu leeyahy qoladaydiio ara-aytum iga warrama in kuntum in kuntu calaa bayinatin haddaan ku sugnay shay cad oo min rabbi ilaahayga ka yimi wa aataanii raxmatan naxariis dhowisiiye min cindihi agtiisa ka ahaatay fa cummiyat calaykum dabeetana la idinkaba indhatiray idinkiibaa la idinka indhasaabay anulzimukumuuhaa oo miyaanu idinku qasbaynaa miyaanu idin hakin karaynaa aanu idin joojinaynaa wa antum lahaa kaarihuun idinkoo nicmadii dhacay dee sidaanu idhaanaa ma annagaa qalbigiina qasab ku gelinayna ma annagaa khayrka qasab idinku waafajinayna sidaanu yeelna marka diinacad iyo naxariis ilaahay iyo nicmatii u weynayd taasaan hayaa buu leeyay marka aqoonta iyo awoodda iyo ammaanta maaha buu leeyay adduunka laakiin waa diinta ilaahay diintii ilaahayna waa idinkaa soo calafsan weyda oo laydinka indhasaabiya dee maxaan sameeyaa buuri waa calanhalaya wayaa qawmi waxaa ka muuqanaya hadalkiisa nasaaxada waa fii muntaha nasaaxa nasiixada halkii ugu dambaysu maraya wayaa qawmi laa asalukum calayhi maalan xoola idinkuma weydiisanaya buu hadday laxajecla idin qaban lahayd oo shaarku idinku dhegi lahaa meesha adduun ma yaalo mushaar laii qori maayo maal mar lay siinayaa ma jiro in ajriya ilaa cala allah abaalkaygu ilahay unbuu saaran yahy on ka doonaya hadduu ka jawaabay dad liitaa kula socdana waxau ihi wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa mid eryaya maaha daarid macnaha ma eryaya dadka mu'miniinta ilaahay rumeeyey dadkan ilaahay bay rumeeyeen qofkana iimaan baa lagu qadarinayaa ilaahay agtiisa halka uu ka taagan yahay taasaa lagu soo dhaweynaya sidaasaanuu nebigu kusoo dhaweeyay calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi eri ninkani wuu indhalaayi waana iska faqiir dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa doortay asxaabtiisii wanaagsanaa nebigana waxa uu leeyahy innahum iyagu mulaaquu rabbihim ilaahooday la kulmayaan ilaahay bay la kulmayaanoo hadday liitaan iyo hadday sarreeyaanba isagaa xisaabin doona laakiin wixii aan ummad ku kala saaraya weyihin walaakinii araakum waxaan idiin arkayaa qawman tajhaluun qolyo jaahiliina taasay tahy dadka in xaqiiqada loogu dhiibo waa jaahiliin baa tiinbu weligeen bay soo haysteen ina aqoon leedihiinoo aqoonta keeni weyda iimaaniyeen alla la rumeeyo waxba kama jiraan buu waa jaahiluun qawman tajhaluun midda kale aragtida noocan ahe insaanka ilaahay agtiisa ammaantale lagu xaqirayaa oo aragti liidata wayaa qawmi isagu wuu soo dhaweynayaa eraygana qoladaydiiyo qoladaydiiyo qolada macnaha wuxuu tilmaamayaa haddii cidi u naseexaynayso kan u xigaa inuu naseexaynayo qoladaydiiyo man yansurunii min allah ilaahayaa iga hilinaya way hayaae in daradtuhum haddaan eryo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobaydaan waxba maqlayo xadiid alqudsi baa ilahay uhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay kala colaatama ana dagaal baan ogeysiiyey dee dagaalka farantaa ilaahay way igu furmaysaae bal yaa ii hilinaya hadhowt haddaan eryo ma jiro ilaahay godob kama gelaya buuri yaa awliyadiisa walaa aquulu lakum idinna odhan maayo anugu cindii khazaa'in ullah ilaahay cindii khazaa'in ullah agtayda waxaa qasnadih ilaahay wuxuu uga jawaabayaa halkii ay yidhaahdeen qaybta hore marka aada eegto ma haysta bay yidhaahdeen kanzi iyo maal lama siinin waxmaala ma haysataan waxa uu leeyahay anugu qastadi ilaahay baan hayaa idin odhan maayo adduunku ma faanayo waayo waxa adduunka la idhaahdo insaanka iskumana soo dhaweeya mana qanciyo marka u horaysa dee qofku wixii uu doonayay ma wada helo haddii la siiyo wuu kororsiinbuu dooni kororsiinbuu dooni waxbaba ma dhargiyaanba marka dambena wuuba kugu diliba allana wuuga digay nabiga waxa lahi low anfaqta maa fi lardi jamiican ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum ilaahay baa isu geeye adduun dadka isuma geeyo ku kala tuuraan waxa uu leeyahay walaa aclamu lkayba waxa maqan baan ogahay idin odhan maayo oo nimankani aakhiro waxay mutaysanayaan kama jawaabi karo walaa aquulu odhanna maayo inii malag bashar baa igu sheegteen anugu malagnimo sheegan maayo dee bashar baan ahay weeye inkastoon dheeraad leeyahay insaanku intuu yeen isdhaafiya ma ah walaa aquulu odhan maayo liladiina kuwii tasdarii acyunukum indhihiinu ay yaraysanayso isdiraac kuwana ishiinu kasoo dulbooday ee xaqiraysaan odhan maayo lan yu'tiyahum allahu khayran ilaahay khayr siin maayo odhan maayo ma xaqirayaan umana dayrinayo ilaah bay leeyihiin isagay rumeeyeen isagay ka sugayaan khayr allaahu aclamu bimaa fii anfusihim ilaahay baa nafahooda waxa ku sugan ogsoon oo isagunbaa ka warhaya innii idan la min aaalimiin anigu waxaan ka mid ahay dulmifalayaasha haddii aan intaasoo godob a galo oo igu guubaabinaysaan markaa qofka waxa ay ku xisaabtamaan gaaladu marka u horeysa si ay cidlo uga helaan inay baalasha ka rifaan cidda garbaha u ah ama gaashaanka ayaa laga rifayaa kolka hore dabeetana kolka laga reebo isagoo mudh ah oo suko ah ayuunbaa cidlo laga helayaa dee dhankii doonaba kolkaa waa loo ridi karaa dhankii la doonaba waa loo riixi karayaa sii socod iyo soo socod intaba wuu iska aqbali karayaa sidaa darteed bay tahay oo ilaahayna ku guubaabinayaa ummadda qofka garab iyo gaashaan ku ah in aanad iska riixinoo dee agtaada aanu ka bixinin allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kuwa jihaadka ku wada jira miidaanka meel kasoo wada jira ilahay waa jecel qaaluu waxay idhaahdeen yaa nuuxu ummadaasi waktigaa joogtay waxay dhahan nuuxow qad jaadaltanaa waad nala murantay fa akarta jidaalanaa murankayagiina waad badisay faatinaa waxaad nagu soo afgembidaayood keentaa bimaa tacidunaa waxaanaad nagu cabsiinayso in kunta min ashaadiqiin haddaad ka mid tahay kuwa runta sheegaya in ereyga ahi wuxuu tusinayaa shay laga shakisan yihi ama aan jirinba sida idaaba ay u faa'iidaysa taxqiiqa idaa marka loo isticmaalo shay xaqiiqa ah idaa facala markuu sameeyo macnaa wax jira wey laakiin haddaad kuwa runta sheegayaabaanaan ku aaminsanayn bal waxa aad sheegaysa iyo cadaabka ah bal iska keenbena qaala markaa waxau ihi nabigani inamaa yaatiikum bihi illaah ilaahay baa idiin keenaya cadaabkan oo idinku ridaya in shaaa hadduu doono wamaa antum bimucjiziin idinkuna ilaahay kama fakan karaysa kama baxsanays taa macnaheedu waxa weeye isagu ma sheeganayo rususha waxay nagu tarbiyanayaan oo ilaahay uu noo soo gudbinayaa tarbiyadooda inay tahay insaanku aanu sheeganin awood ilaahay insaanku inaanu sheeganin waxaan istidaacadiisa ahayn oo aanu kari karaynin laakiin intiisa un uu ku egaado sidaa darteed buu nabi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam ana cabdullaahi wa rasuul addoonkii ilaahay rasuulkii ilaahay baana mana jecli derajada ayna hay dhaafisaan oo waxaana xaq u lahayn a isiisaan iyo awood ilaahay uu leeyahy marka muu odhanin dee waan idin habaaraya iyo macnaha waxaasaan idinku ridi doonaa iyo yaboohe wuxuu leeyahay arrinkan ilaahay buu gacanta ugu jiraa goortuu doonuu keenayaa laakiin maalinta uu keenana waxaan ku qanacsanahay inaydaan ilaahay tamara iskaga difaacdaan ahayn walaa yanfacukum nusxii buu leeyay nabigan taladaydu waxba tari mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idinla taliyo in kaana allaahu rabbi hadduu yahay yuriidu mid doonayaa an yuqwiyakum inuu idin ambiyo huwa rabbukum waa khaaliqii idin abuuray wa ilayhi turjacuun isagaana laydin horgeynoo la idin celin doonaa saasuu nabigana sheegay doorkaygu waan waa inaan idiin naseexeeya buu naseexo ka weynina ma jiro addoonkiioo ilaahay lagu xidho addoonkiioo aakhiradiisa la doono in la badbaadiyo oo loo nabadgeliyo naseexadaydu waa taas buu laakiin arrinka aan doonayo waxa ka weyn ka ilaahay uu doonayo ka ilaahay uu doonayo siduu ilaahay uu doonayunbay waxu dhacayaan nebigaba calayhi salaatu wasalaam kolkii uu aada ugu dadaalay qaar uu jeclaa inay hanuunaan oo islaha islaamka waxbay u taraya waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa arrinku maaha saad adigu u xiisaynayse waa siduu ilaahay doonayo marka waajibka aynu qaadanayno iyo dacwadda iyo diintaynu dadka gaadhsiinaynayo waxaynu saxayno iyo midhaha ka soo go-ayaa waa kala duwanaan karaan laakiin inaan lala yaabin wey inaan lala yaabin laguna quusan midhaha ilaahay baa soo saaraya intuu doonu ka soo saaraya laakiin naseexada iyo wanaagga iyo taladu way soconaya am yaquuluuna uma waxay odhanayaan iftaraahu wuu abuurtay qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddii aan abuurtay fa calaya ijraamii dushaydu ahaaday dembigaygu waana bariun aniguna waan ka durugsanahay mimaa tujrimuun dembiga aad samaynaysaan ka beri baan ahay ku dheh marka aayaddani in nuux lagula hadlayo iyo nebi maxamed lagula hadlayo calayhi salaatu wasalaam labadaba waa suuragal haddii nuux lagula hadlayo dee waa ilaahay jawaab u laqimay oo la yidhi sidaa ku dheh diintii hadday kugu eedeeyeen iyo waxyigii iyo digniintii dee u sheeg wixii ka yimaada inay kugu kooban yihin laakiin aanay iyagana dembigooda ku saarayn adiga haddii nebi maxamed ilaahay uu kula hadlayana dee aayadda waxa qisada loo dhex dhigay munaasabad ay leedahay oo ah sababta loogu sheegaya qisada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa sabirsiin waxaa la leeyahay ku dayo walaalkaagaa nuuxa ee waxaa isagaba lagu yidhi ijraamkuna waa dembiga macnuhuna waxa weeye waxaan idiin sheegaya hadduu idin anfici waaye idinma soo dhowaanayo idinmana tanaasulayo waana bariun mima tujrimuun waxaa kaloo nasku faa'iidaynayaa cid walba wixii uu kasbada ifkan shar iyo khayr ayuunbuu leeyahy wa uxiya ilaa nuuxin baa ilahay nuux waxaa loo waaxyooday annahu arrinku inuu yahay lan yu'mina min qowmik qoladaada ku rumayn maayo ilaa man qad aaman intii ku rumaysay uun calafso intaasunbaa ku raacday falaa tabtais ha ka murugoonin bimaa kaanuu yafcaluun camalkay samaynayaan waxba ha ka murugoonin murugayay ku qaban macnaa waxa weeye rasuulku wuu ka xun yahay dadku ilaahay u soo diray dantooda uu waday ha ka murugaysan yihin wuxuu arkayaa iyagoo naar kusii daadanay isaguna janno uu wado dabeetana ay diidayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy kayfa yuflixu qowmun wallow facaluu binabiyihim facaluu binabiyihim haada sidee u liibaani doonaan qolo oo nebigoodii ku sameeyey waxan isagoo dhiigga shalaqsanaya oo ay dakhreen bal isagoo xaq ugu baaqaya nebigoodii oo naar ka badbaadinaya ayay waxan ku sameeyeene sidee bay yeeli doonaan markaa waxaa la leeyahay haddana xamil oo iska xejiso wasnacil fulka baa layidhi marka dariiqadii uu ku nabadgeli lahaa ayaa ilahay u diyaariyeyo waxaa la sallaxayaa markaa inuu ka dhoofo inuu ka inuu ka dhaqaajiyo kuwan si ilaahay oo wixii uu ugu talagalay ugu afrogo doonida samee baa layidhi biacyunina eegiddayada ku samee annagaa ku tilmaamayna oo ku tusayna iyo waa waxyinaa wax sheegiddayada annagaa arkayna isla markaana wax kaaga sheegayna ilaahay baa ah ka murshidkiisa ah ee tilmaamaya ilaahay baa tilmaamaya waa injineer handasada iyo farsamada ka sita jaamacad ilaahay u furay marka alla waxa uu leeyahy anigaa ku eegayo oo ku waaxyoonayo oo ku tilmaamayo waxba kaa xumaan maayaane doonida farsamadeeda bilow ila nijaar buu ha ku qabowsaday farsamadaa walaa tukhaatibnii hala iga muslixin fi ladiina dalamuu fi ladiina dalamuu dulmi falayaasha ha iga muslixin ha igala hadli wuxuu samayn doonu ilaahay sii ogsoon yahayo inaanu isxejin doonin iyo inuu naxariis badan yahay innahum muqraquuna waa la hafin doonaa waa la hafinaya kuwan cawdaa loo jarayaae ha igala hadlin baa ilaahay wuli isagoo isilowsan buu odhan doonaa ilaahay inankaygime marka taa macnaheedu waxa weeyaan waa loo sii digay nebigan naxariisina ma jirto qofkani kol hadduu ilaahay naxariistiisii ka go-ay wayasnacu alfulka baa ilaha wuli wayasnacu alfulk waa istixdaaru suurati maadiihi baa la yidhaha ficilkana waa ficil maadi dooniduu samayn doonaa maaha laakiin wuu samaynayey wuu sameeyey iyo wuu samaynayey ayaa kala duwan marka la idhaahdo shaygii buu hebel wadaa macnaheedu waxa weeye muuqaalkii wakhtigaa uu lahaayo suuradaada maskaxdaada qaybta mudrikada mukhayilada lagu soo xaadirinayo laleeya bal nabigaasoo cidlo keligii taagan oo aan cid ugu gurmato lahayn oo bahashaa samaynaya muuqaalkaa sawiro doonidii buu samaynaya wa kulamaa mara calayhi mala-un mar kasta oo ay jamac soo maraan min qowmihi tolkii ka midihi sakhiruu minhu way ku jeesjeesaan ha lagu jeesjeesaa hal asbaxa najaaran bacda an kaana nebiyan ma nijaar buu isu rogay intuu nebi ahaa kadib dooni waxa la yaqaana inay bad martee waa maxay beriga lagu samaynaya waxay taasoo dhami sukriyadaasay tilmaamay qaala isaguna wuxuu ihi in taskharuu mina haddii nagu dheeldheesheen fa innaa naskharu minkum annaguna waanu idinku dheeldheeli doonaa kamaa taskharuuna sidaa noogu dheeldheelaysaan sidii baanay u dhacday xagga hore iyo xagga dambeba markay biyihii ka galeen ee waxay yihiinba ay isgaran waayeen baa dabeedna sukriyadaasi timid dadkuna saasunbay qofka macruufka iyo wanaagga iyo samaha wada markaa ka dhacsane xaqa ka fogi wuu la yaabsan yahay uun iqalloocanunbuu ku eegayaa afkunbuu ka janjeerinayaa isagoo doonidaa samaynaya dadku ay ku badbaadayaan oo diin ilaahay wado dad islaaxinaya ayuunbay qaar hoosta kaga qoslayaan musakhiru min fa sawfa taclamuuna buu nakaa nabigani leeyahy waydin ogaan doontaan man yaatiihi qofku u yimaado cadaabun yukhziihi cadaab hoojiyo wayaxilu calayhi uu ku habsado cadaabun muqiim cadaab daa'ime waydin ogaan doontaan buu ila wuu isku kalsoon yahay markaasaa dabeetana cadaabkii ilaahay uu bariyey fadacaa rabbahu annii maqluubun faاntasir fafataxnaa abwaaba aلsamaaءi bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir xataa idaa jaaa amrunaa buu ilahay yidhi wakhtigii uu yimi halaagayagii waa duufaankii iyo dabaylihii iyo daadkii iswata wa faara uu soo butaacay attanuuru moofadii waa moofo loo calaamadiyo o layidhi halkaasuun eeg moofadaa yale afkeerunbaa wax ka soo boodaya ilaahay riigagiisa halkaasunbuu ka furaya markay halkaasi bilaabanto warku waa istaarmay tanuurka sida raajixee daahirka aayadda waa caynka qulnaa waxaanu nidhi ixmil fiiha waxaad ku qaadaa doonidan min kullin nooc walba zawjayni laba isku lamaan qaar isku lamaan ithnayni laba wax wal oo labiyo dhadigaba laba midh ka qaad waa siirkii xayawaanaadka wa ahlaka ehelkaagana qaad oo doonida saar xaaskaaga xaaskana waxaa la idhaahdaa afadiiyo carruurta ilaa man mid mooyaane sabaqa calayhi alqawlu qowlkii ilaahay uu ku horu marayoo in uu halaagsami doono hore loo qoray waa habartiisii iyo inankiisii liitay waman aamanana saar doonida dadka muuminiinta ah xayawaanaadka shay kastoo isku lamaan labiyo dhadig ka saar ehelkana saar mu'miniintana saar marka dad inta mu'miniinta siddeetan baahan ehelkiisuguba iska koobnaa iyo xayawaanaanka xayawaanka oo nooc walba laba laga saaray macnaheedu waxa ilahay u diyaarinayaa inuu qumbulo duriyihiisa ku rido wixii soo hadhay oo dhan alla waxau ihi wamaa aamana macahu nuux ma rumaynin oo ma raacin wamaa aamana billaah weeye ilaahay ma rumaynin macahu nuux iyadoo uu helinaya ilaa qaliil in yar unbaa ilaahay rumaysay oo nuux garab joogtay marka iyadoo ilaahay uhi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman sagaal boqol iyo konton sano ayuu qaliilkaa ka xasiliyey marka nataa'ijka ilaahay baa haya wamaa calayna ila albalaaqu lmubiin والله أعلم